subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaanaysa washington
waa subax khamiisa bisha juunna waa saddex iyo toban sannadka laba kun iyo sagaaliyo tobanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobankiyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com saacadda afrikada bariha tan waa lixdii iyo barhkii aroornimo halkay washingtonna ka tahay koob iyo tobankii iyo barhkii habeennimo idaacadda saakana waxaa idin haya anigu ah maxamed cabdi iyo sahra cabdi axmed
waxaan rabaa inaan u sheego
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdiwaare oo ka digay waxyaabaha amniga qalqalgelin kara gobolka
waxaan rabaa inaan u sheego dadka beledweyne iyo dadka hirshabeelle dadku cabashadooda inay muujiyaan xaq bay u leeyihiin dastuurkoodaa dhigaa xuquuqdii ay muwaadin ahaan u leeyihiin ayay ka mid tahay laakiin magaalada in la fowdeeyo oo baabuur muxuu ahay rag lacag bixiyaan oo dhagxaan lagu dejiyo oo magaalada mataqaanaa la carqadaleeyo xuquuqdana kuma jirto mana yeelayno
waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda jabuuti oo ku howlan koruqaadista adeegyada dalxiiska kadib markii tirada dalxiisayaasha dalkaasi tegaya ay koru kacday waxaan sidoo kale idiin haynaa koongareeska dalkan maraykanka oo cadaadis ku haya aqalka cad sidii ay u dalabyadiisa ugu hogaansami lahaayeen ah qodobadaas iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese warkii caalamka
dowladda maraykanka ayaa ku dhiirigelinaysa oo iyadu u sheegaysa dhammaan dhinacyada inay yareeyaan wax kasta oo sii xumeyn kara dibadbaxyada hong kong sababo la xiriira iyadoo shalay oo arbaco ahayd la arkaya isku dhacyo dhex maraya dad banaanbaxyo sameynaya iyo sidoo kale booliiska magaaladaasi dadka dibadbaxyada ah ayaa waxa ay kasoo horjeedaan sharci dhowaantan la meel mariya kaasi oo lagu kala aragti duwan yahay saraakiil xiran koofiyado iyo jaakadaha difaaca ah ayaa soo dhoobtay wadooyinka markii hore ayagoo markaasina seerayay sunta dadka ka ilmaysiisa xabadaha cinjirka iyo sidoo kaleeto biyaha dadka lagu rusheeyo marka ay banaanbaxyada isugu soo baxaan waxaana taasi ay keentay in booliiska ay u gacan qaadaan dad shacab ah oo ayagana banaanbaxyadaasi dhigayay
iyadoo koongareeska maraykanku uu dhowaan meel mariyey qaraar ogolaanaya in guddiyadiisu ay maamulka trump maxkamad ka dacweyn karaan islamarkaasna ay ku eedayn karaan in maamulka oo koongareeska xushmad islamarkaana ay ku eedayn karaan in maamulka uu koongareeska xushmad dilayo si xubnaha maamulku ay ugu hoggaansamaan inay koongareeska hor yimaadaan su-aalaha ay u hayaanna uga jawaabaan ayaa guddi hoosaadka dusha kala socda howlaha dowladdu uu shalay meelmariyey qaraar uu xeerlaaliyaha guud william barr iyo wasiirka ganacsiga wilbur ross loogu aqoonsanayo inay koongareeska xushmad darro ku sameeyeen tallaabadan ayaa ah midaan horey loo qaadin faahfaahinta warkan qaybaha dambe ee idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa sheegay in la demiyo xiisadda ka dhalatay dilka taliyihii booliiska gobolka hiiraan gaashaanla dhexe maxamed macow xalane dilkaas oo keenay banaanbaxyo ka dhacay magaalada beledweyne magaalada ayaa sidoo kale waxaa ka taagan xiisad la xiriirta xilka qaadis uu madaxweyne waare ku sameeyey guddoomiyihii gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar dabageed warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxay noo diyaarisay zahra cabdi axmed madaxweyne maxamed cabdiwaare waxa uu dib ugu soo noqday magaalada beledweyne xilli ay ka jirto xiisad ka dhalatay dilka taliyihii hore ee booliiska islamarkaasina uu diiday guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan xilka qaadista lagu sameeyey iyo guddoomiyaha lagu bedelayba madaxweyne waare ayaa waxa uu sheegay in dilka taliyaha uu yahay mid baaritaano ay ku socdaan sida uu u dhacay ayadoo uu sheegay in ciidamo ka tirsan dowladda ay geesteen gacanta lagu hayo haatanna baaritaano ay ka dhursugayaan lagu hayo haddiiba nafku aysan baaqi ahaaneyn maxamed macow wuxuu ku dhintay korneylka ilaahay naxariistii janna ha siiyo meel bini aadan ku dhinto meeshii ugu fiicneed isagoo hawshii uu sarkaalka u ahaa oo u dhaartay ku dhintay waxaa nasiib daraa maxamed macow waxaa dilay ciidan dowladdu leedaha ciidankii dilay dhammaantood intii gacan ku dhiglayaasha ahaa oo tuhumadu ay ku jirtay waa la soo qabtay waa xiran yihiin keliya waxaa dhiman cidda amartay iyo sababtay u amarta dowladda federaalka waxay noo xaqiijiyeen xukuumadda iyo hoggaanka kaleba waxay noo xaqiijiyeen dhacdadaas dhacday inay ka xun yihiin waxa meesha ka dhacayna aysan ka warqabin madaxweyne waare ayaa shir jaraa'id oo xalay markii uu ka soo degay magaalada beledweyne islamarkaasina kulamo uu magaalada muqdisho kula soo qaatay dowladda federaalka mas-uuliyiintooda sida uu sheegay ku qabtay xalay goor dambe xilliga soomaaliya magaaladaasi ayaa sheegay inay jirto caqabado abaabulan oo keenay ayuu yidhi dilka taliyaha wuxuu kaloo sheegay in baaritaanada ay qayb ka noqonayaan kuwa heer federaala iyo sidoo kale kuwa heer gobola si markaasi loo soo saaro ujeeddada ka dambaysay dilka taliyaha si dadka deegaankana loo qanciyo cadaaladana loo helo waxaan ballan qaadaynaa korneyl maxamed macow inuu cadaalad helo reerkiisii cadaalad helo bahda booliisku ay cadaalad hesho reer hirshabeelle ay cadaalad helaan sidaas daraaddeed dadka ehelkaa qaraabada asxaabta oo aad uga xumaaday geeridaas ku timid korneylka ka bannaan baxay ka mudaaharaaday waxaan leenahay isdejiya heer qaran iyo heer dowlad goboleedba arrintaas meel fiican ayay taallaa biidni illaahi tacaalaana cadaaladda ayaa dadkaas meel marsii doonta waxaan rabaa inaan u sheego dadka beledweyne iyo dadka hirshabeelle dadku cabashadooda inay muujiyaan xaq bay u leeyihiin dastuurkooda dhigaa xuquuqda ay muwaadin ahaan u leeyihiin ayay ka mid tahay laakiin magaalada in la fowdeeyo oo baabuur muxuu ahay rag lacag bixiyaan oo dhagxaan lagu dejiyo oo magaalada mataqaanaa la carqadaleeyo xuquuqdana kuma jirto mana yeelayno laakiinse guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cabdifataax xasan afrax oo ku sugan isla magaalada beledweyne ayaa waxa uu sheegay inay muuqato xiisadda beledweyne loona baahan yahay in wax laga qabto wakhtigan si markaasi xaaladda dib loogu soo dabaalo deganaansho magaalada beledweyne oon joogay in muddaaba xaaladeedu beryihii lasoo dhaafay iyo maanta iyo maalinta beriba way adag tahay xaaladeedu xaalad adagay ku jirtaa dadka shicibka iyo dowladda iyo magaalo ahaanba sababtoo maanta koleto ganacsiga magaalada ugu xirna iyo dhaqdhaqaaqi dhammaan magaalada marka magaalada xaaladeedu way adagta anigu ma qabo fikradda la kala saarayo dowladda dhexe iyo dowladda stateka sababtoo ah waa laba dowladood isku dhex jira dadka soomaalidana weli nidaamka federaalka waxay u baahan yihin waqti ay ku fahmaan sidaas darteed dowladda soomaaliya faragelin way ku leedahay wayna ku dhex jirtaa sababto waa dowladda ay maamuleysa waxa ka qayb qaadanayo oo maaragtay dagaalka soconaya ma aha maleeshiya beeladiyo is hortaagan waa ciidankii dowladda oo labada dhinac kala qayb qaadanayo waaye marka dowladda soomaaliya sidan ugama maqnaa xiisadda ka dhalatay beledweyne ayaa waxa ay daba taallaa xilka qaadis uu madaxweyne waare ku sameeyey guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan yuusuf dabageed sababa la xiriira arrimo dhaqaale lunsi iyadoo yuusuf dabageedna uu sheegay in arrinkaasi uu ka soo horjeedo marnana uusan u hoggaansamaynin inkastoo madaxweyne waare iyo guddoomiyihii hore ee xilka qaadista lagu sameeyey yuusuf dabageed ay ku wada sugan yihiin magaalada beledweyne haddana madaxweynaha hirshabeelle ma uusan soo hadal qaadin arrinka ku salaysan khilaafaadka iyo diidmada guddoomiya yuusuf dabageed ka sokowsa magacaabista guddoomiyaha cusub iyo diidmada uu diiday xilka qaadista lagu sameeyey guddoomiyihii hore waa yuusuf dabageede ayaa waxaa arrinkaasi uu sii laba kacleeyey markii la dilay taliyihii booliiska oo u tagay barta kontarool ee buuqa uu ka bilowday in markaasi uu kala dhex galo laba ciidan oo ah kuwa halkaasi ku wada sugnaa sida wararku ay sheegayaan maamulka hirshabeelle waxa uu ka mid yahay maamulada ugubka ah ee dowladda federaalk ee soomaaliya ka farcamay waxaa ku sugan halkaasi ciidamo ka tirsan kuwa midowda afrika waxaana la sheegayaa inay ku dhex jiraan dhinacyada ishaya si xal waara loogu soo dabaalo xiisadda ka dhalatay arrimaha xilkaqaadis iyo dilka taliyihii booliiska guud ahaan magaalada beledweyne ayaa laga dareemaya dhaqdhaqaaqii oo yaraaday bannaanbaxyo iyo hadalhaynta dadka taasi oo laga cabsi qabo in xataa colaadda ay sii hurin karto maadaama muddo maalmo ah ay qaadatay in la damiyo xaaladaasi inkastoo xalay shirka jaraa'ida u qabtay madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdiwaare uu sheegay in wax walbaba xaaladda caadi ay ku soo noqon doonto dadkuna ay isdejiyaan
aad bay umahadsan tahay saare cabdixmed oo warbixintaasi nooga diyaarisay xiisadda siyaasadeed ee ka jirta gobolka hiiraan iyo guud ahaan dowlad goboleedka hirshabeelle
weli washington ayaad nagala socotaan xafiiska qaran ee arrimaha dalxiiska ee dalka jabuuti ayaa maalintii shalay ahayd shirar la qaatay madaxda hoteelada jabuuti si loo sameeyo nidaam heer caalami ah oo loogu talagalay in ay ku dhaqmaan hoteelada ku yaala magaalada jabuuti si ay u bixin karaan ayaa la yiri adeegyada ay u baahan yihiin dadka dalxiisayaasha caalamiga ah ee soo booqanaya jamhuuriyadda jabuuti wariyaha v o eda rabadaan muuse ayaa haddaba warbixintan inoo soo diray shirarkan ayaa kulano wadatashiya oo xafiiska jabuuti u qaabilsan dalxiiska uu la yeeshay mulkiilayaasha hoteelada ku yaalla jabuuti iyadoo ujeeddadu ay tahay sidii hoteelada jabuuti ay ula jaanqaadi lahaayeen dadaalka dowladda jabuuti ay ku rabto in hoteelada jabuuti ay ku dhaqmaan amba ay u gudbaan nidaamka caalamiga ee hoteeladu ay ku qaabilaan dalxiistayaasha agaasimaha guud ee xafiiska jabuuti arrimaha dalxiiska cusmaan cabdi maxamed ayaa marka hore iga warramay howlahan shirkan maanta wadatashiga waxaan la yeelanay mas-uuliyiinta hoteelada jabuuti shirkan oo ku saabsan sidii aan uga hirgelin lahayn nidaamyada caalamiga ay ku shaqeeyaan hodheeladu sidaad og tahay bishii dhaweytole dowladdu waxay ansaxisay xeer jiida oo ay ugu saro qaadaysaa horumarka dalxiiska qodobada maaragtay xeerkaa ku tirsanna waxaa maaragtay ka mida qodob muhiima oo ku saabsan in saro loo qaado maaragtay nidaamka ay ku shaqeeyaan dadka ka shaqaysta dhinaca dalxiiska marka maanta aan shirkan la yeelanay waxaan rajaynaynaa in bilaha soo socda insha allah in hodheelada maaragtay jabuuti ka hirgala inay noqdaan hodheelo nidaamkoogii heer caalamiya ay sare ugu qaadaan marka insha allah rajo badan baan ka qabanaa shirka agaasime dhowaan waxaad koox fara badan oo shiina oo dalxiis ah iyo jabuuti timid bal naga waran markaa dalxiistayaasha fara badan ee jabuuti soo gaadhaya ha bishii dhowtole waxaa yimid saad sheegtay markii ugu horeysana saddex boqol in ka badan oo shiina taasi waxay tusaysaa in dowladda jabuuti maanta caalamka laga garanayo walaahi afartii sannadood ugu dambeysay boqolkiiba afartan ayay saro u kaceen dadka caalamiga wadankeena soo booqda taasoo ay kuwala ay dad badan oo maaragtay u jeeda maaragtay jinsiyad badan hadday noqoto ingiriis hadday noqoto maraykan hadday noqoto talyaani spanish maantana shiinuhuna ayaguna maaragtay aad bay wadankeena ugu soo qulqulaan marka anakay markaa nad saaran tahay waajibku inaan dadkaa soo dhaweyno oo qacmo furan aan kusoo dhaweyno oo aan tusno waxaa la yidhaaho quality service oo maaragtay aan dadkaa si ay britoole u soo noqdaan oo ay dad kalena ay soo kaxaystaan insha allah maaragtay waa raridan qabno yuusuf axmed ibraahim yuusuf afrikaan oo ka mida mulkiilayaasha hoteelada jabuuti ayaa isna ii sheegay waxay kala baxeen shirarkan wallaahi waxaan malaynayaa kulankan inay aad jabuuti ugu baahnayd hodheeladu jabuutina ay aad ugu baahan yihiin horta marka horeysa faa'iida weyne halkan ka muuqatay waxa ahayd saraga dadkani ka shaqeeya hodheelada iyo soo dhoweynta dee dadkani dalka soo xiisaynaya jabuuti iminka waxay ku jirtaa wakhti ay bilaabayso inay ka faa'iidaysato dalxiiska soo jeedkan aan u soo jeedsanay dee dalxiiska iyo hodheelada oo la nidaamiyo iyo dadka wax soo dhoweynaya serviska shaqo badan oo dadkeenna in la bara ah yaa iminka taala waayahay yuusuf waxaa jira dadaal fara badan baa la galay halka dalxiiska dhowaan waad ogeedo fiisayaashii hoos baa loo dhigay si fudud baa loo qaadan karaa dalka loo soo geli karaa waxaa kaloo jirta shirkadii reer jabuuti ee diyaaradaha oo iyaduna duulimaadadii aan wadanka gudihiisa ee gobolada lagu kala tegayay iyaduna fulisa waxaa kaloo jira howlo fara badan oo in xagga dalxiiska oo heer caalamiya oo hoteeladii iyagu ay si xoog loo soo bateen marka waxa la moodayna wixii oo dhan la isku keenay haddana dhinac kalena waxa la moodayna inay waxba dhaqaaqeen halkee laga haystaa wad malaynaysaa
waxaan u malaynayaa horta waxba dhaqaaqaya sanan u arkayo oo diyaaradaha jabuuti yimaada haddaad ogtihiin dadka soo galaa dee boqolkiiba boqol aad bay u bateen inta diyaaradooda jabuuti timaada oad gelinaysiin hadday qatar tahay hadday tahay turkish ethiopian airlines timaada oad gelinaysiin waddankeennii baa aad weynaado horta lama arkayo dadkeena soo gala iyo siday waxu dhaqaaqaan hodheelada laftooda dee dhaqdhaqaaqa waxayna tusaya inta hodheele furmay jabuuti waad ogtihiin inta la dhisayo waad ogtihiin marka horta dee lama soconne waxaan u malaynaya un ayaan dhow inaan ku toosi doono isowran doono war maxaa dhacay dee mar keliyaata uun markaan u fiirsanno ama tirada laynoo sheego maanta waxaad ogtihiin adduunyada industriga ugu weyn ama meesha laga shaqaystay ugu weyn adduunyada marka la eego waa tourismka wad dalxiiska weeyaan waxaa lagu tartamaana waa dalxiiska oo ama caasimad ahaan ama wadan ahaan lagu tartamaa leesh ujeedada u weyne muhiimkuna waxa weyn inta qofay ka shaqaysanaysaa hadday tagaasada tahay hadday restauranyada tahay hadday aqlada la karaysanaya tahay hadday tahay waxyaalo badan oonanimka halkan ku qiyaasi karayn marka waxaan u malaynayaa dhaqdhaqaaqay wuu jiraa hore socodna wuu jiraa laakiin kulleyba dee waxaa loo baahan yahay goor kasta tallaabada la qaadaba in la nidaamiyo in lagu talagalo sidii loo socon lahaa marka socodka la baranaya dee shaqo badan bay u baahan tahay marka waa taa un baa iminka jirtaa rajadu laakiin way wanaagsan rajadu aad bay u weyntay rabadaan muuse v o a jibuuti
subax wanaagsan markii la dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington iyadoo koongareesku maraykanka u dhowaan meel mariyey qaraar ogolaanaya in gudiyadiisu ay maamulka trump maxkamad ka dacweyn karaan islamarkaasna ay ku eedeyn karaan in maamulka uu koongareeska xushmo dilayo si xubnaha maamulku ay ugu hogaansamaan inay koongareeska hor yimaadaan su-aalaha loo hayana uga jawaabaan ayaa guddi hoosaadka dusha kala socda howlaha dowladdu uu shalay meel mariyey qaraar oo xeerlaaliyaha guud william barr iyo wasiirka ganacsiga wilbur ross ay ugu aqoonsanayo inay koongareeska xushmad darro ku sameeyeen tallaabadan ayaa ah midaan hore loo qaadin haddaba faahfaahinta go'aamadan ayaa waxaan ka waraystay garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota
waa waxay ka qaadeen cod ganaaxa kaas oo maaragtay lagu ciqaabayo labadaas mas-uul maadaama oo ay ka dhaga adeegeen wicitaankii guddigani uu u wacay in ay hor yimaadaan su-aalna uga jawaabaan waan gartay qodobku wuxuu ahaa baa la yidhi qodob maamulka madaxweyne trump uu ku soo daray tirakoobka la qaban doono sanadka dambe laba kun iyo labaatanka kaasoo aan horey ugu jirin tirakoobyadii hore waa foomka la buuxinayo ama arjiga la buuxinayo kaasoo odhanaya ma waxaad tahay muwaadin mise ma tihid sababtii keentay in lagu daro qodobkaas ayay wax ka weydiin lahaayeen baa layidhi kaasay ka weydiin lahaayeen waxaa kaloo waxaa laga yaaba ina waxay rabeen in wax ka weydiiyaan su-aal dheeraada weli dadka xubnaha qaarkood waxay ka qabeen su-aashaas taagan ee lagu darayo arjiga cusub ama foomkan cusub ee muwaadinimada ku saabsan iyo baaritaankii uu sameeyey garyaqaankii gaarka ahaa robert muller ee ku saabsanaa maaragtay arrimihii doorashadii labadii kun iyo lix iyo tobanka iyo faragelintii ruushka iyo maaragtay in madaxweynaha maraykanka uu isku dayey inuu maaragtay is-hortaag ku sameeyo arrimaha cadaaladda taas lafteeda qeyb bay ka ahayd marka waxyaalo badan la isu gegeeyey bay ahaayeen oo codsiyo badan oo kala duwan oo mas-uuliyiintan ay ugudbisay u gudbiyeen guddidani kadibna markay ka dhaga adeegeen ayay waxay isticmaaleen iyaguna hab mama habdhaqankan ama ganaaxan inay kusoo rogaan labadaa mas-uul waan gartay madaxweynuhu waxaa la yidhi wuu ka dhaga adeegay wuxuu isticmaalay dikrato ama wareegto madaxweyne executive order taasoo diideysa in mas-uuliyiintaasi ay lagu khasba inay hortagaan koongareeska marka waxa la yidhi dood iyo maxkamad iyo dacwad baa laisla tegi doonaa tallaabada xigtaa maxay noqonaysaa
madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay waxa yidhahdo maaragtay in uu wuxuu isticmaalay ama uu ku dhawaaqay inuu leeyahay awood fulineed ama awood xasanada madaxweyne madaxweynenimo in ay soo hoosgalayaan sidaas darteedna ay u diidi karaan laakiin sharciga fasiridiisa iyo maaragtay kala cadayntiisa waxaa shaqo ku leh laanta maaragtay garsoorka ama maaragtay maxkamadaha iyagana lala hortegi doonaa in madaxweynuhu xasanad uu leeyahay markay timaado in shaksiyaadkan su-aalaad ay weydiiyaan guddidan iyo waxa ay ka weydiinayaan inay ka weydiiyaan marka waa arrin waxaan sugaynaa in ay maxkamad bilaabato ilaa iyo ugu dambeynta maxkamadda dastuuriga isla tago waan gartay waxaa jira sidoo kale in muran uu dhexeeyey isla xeerlalyaha guud ee maraykanka william barr iyo congresska oo ku saabsan warbixintii uu garyaqaanka gaarka amaba dembaadhaha gaarka robert miller uu ka diyaariyey sidii ay wax u dhaceen xilligii doorashada iyo sidii maamulka madaxweyne trump uu ula dhaqmay dadkii markhaatiyada ahaa arrintaa waxaa la yidhi heshiis bay ka gaadheen qayb ahaan oo warbixintii kongareeska waa la siiyey maxaa laga ogaya laaminka horta waxaan ognahay sidiisaba warbixintaas uu garyaqaanka gaarkii soo saaray inteeda badneed in la arkay oo dadka shacabka xataa dadweynaha boqol kiiba sagaashan iyo labo way arkeen ayaa la yidhahdaa baarlamaanka dadka maraykankana boqol kiiba sagaashan iyo shan ilaa sagaashan toddoba way arkeen baa la yidhahdaa laakiin qeyb yar oo laga reebay oo maaragtay report walba ama maaragtay warbixin walba oo lasoo shaacbixiyo laga masaxayay baa jirta taas oo ku saabsan xeer beegtay dadweyne inta badan iyo arrimo kale oo shaksiyadeed oo xoogaa xasaasi loo arkayay tiibay waxay rabaan inay baarlamaanka guddiga baarlamaanka ay ku doodayeen in ay rabaan inay arkaan warbixintii oo dhammaystiran oo waxba laga reebin taasna waxaa ka goos qabsaday maaragtay xeerlaalyaha waddanka iyo madaxweynaha iyo inta badan xisbigiisa marka maanta hadda heshiiska la gaaray waa mid ku saabsan in weli la tuso uun reportigii ama warbixintii qeybo ka mid ah inta badan in la tuso waxyaalaha qaarkoodna weli aan loo ogolaanin marka heshiis dhexdhexaadin baa la galay marka waxna waa loo ogolaaday waxna iyaga ka tanaasulay maxamed cabdixasan ayuu u warramayey kaasi waxaa oo garyaqaan amiin haaruun markana dhinacii ciyaaraha isla maxamed cabdi iyo cabdiqaadir samakaab
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubintii ciyaaraha idaacaddeena saakiya caalamka xubinteenna ciyaaraha waxaan maanta ku soo qaadanaynaa laba qodob oo kale ah tartanka kubadda kolayga ee dalka maraykanka oo meel xasaasiya maraya iyo koobka kubadda cagta ee dumarka oo ka socda dalka faransiiska waxyaabihii ugu muhiimsanaa ayaan idiin soo gudbin doonaa barnaamijka waxaa igala qaybgelaya waryaheenna cabdiqaadir maxamed mursal samakaab cabdiqaadir marka hore soo dhowow haddaynu ku bilowno ciyaarta kubadda kolayga ee dalka maraykanka waxaan ogeyn in labada kooxood ee toronto raptors iyo kooxda golden state warriors ay shan ciyaarood wada ciyaareen saddex waxaa badiyey kooxda toronto raptors laba waxaa badiyey kooxda golden state maxaa xiga waa mahadsan tahay sandheere meel xasaasi a ayuu marayaa waxaa la filayey habeen dhexdaas inay soo gebagaboobi doonto laakiin kooxda golden state ayaad moodaa inay dib usoo rogaal celisay oo ay naf dib usoo gashay kooxdan waa kooxdii difaacanaysay horyaalnimada kubadda kolayga waxaa u jooga ama u safan ciyaartoyda la dhihi karo waa ugu wanaagsan yihiin kubadda kolayga laakiin warka cusub ee kusoo kordhay ayaa waxa ay tahay in kevin duran oo ah laacibka ugu wanaagsan kooxda golden state warriors inuu hadda qalin galay waana lagula soo degdegay ayaa laleeyahay ciyaartii laba habeen ka hor uu la dheelay kooxda toronto raptors waa lagu soo bilaabay wuxuu dhammaystay qeybta ugu horeysa ama rubaca ugu horeya ciyaarta markii uu rubaca labaad bilowday daqiiqadii labaad ayaana la bedelay weliba isaga ayaaba dhaqaaqi waayey garbaha laga galay waa la bixiyey marka waxaa laga rajo qabay in kulanka lixaad ama game six wax loo yaqaano inuu soo safto laakiin hadda xalay qaliin ayuu maray waxaa la sheegay in qaliinka lagu guuleystay laakiin waxaaba dhici karta ayaa laleeyahy inuu soo laabta iska daayay bilowga xilli ciyaareedka dambe xitaa inuu maqnaado ayaa laga yaabaa sidoo kale waxaa aad loogu eedeynayaa maamulka kooxda golden state warriors iyo dhakhaatiirtooda in ay kula soo degdegeen oo go-aankii ay kusoo safeen uu ahaa qalad la galay marka waxaa laleeyahay inkastoo qaliinka lagu guuleystay haddana kay duran wuxuu sugi doonaa ayaa laleeyahay inuu soo caafimaado ciyaarta lixaad waxaa lagu ciyaarayaa garoonka kooxda golden state warriors ee waxay u baahan yihiin inay badiyaan warriors mar kasta kooxda warriors ayaa khatar ku jirta oo ah haddii laga badiyo toronto ayaa noqon doonta kooxda markii ugu horeysa ay ku guuleysato horyaalka n b a da markaad dib u fiiriso toronto waa koox dhowr iyo labaatan sano jir ah heerka ay mareyso iyo weliba xilligii la aasaasay markaa fiirisana dadka cajiib ayay ku tahay mar walbana waxaa dadka qaar ay isleeyihiin toronto mar walba waa laga awood badnaa laleeyahy marka loo eego waxaa loo yaqaano underdog yani kooxda yar ayaa laleeyahay iyo kooxdii weyneed ayaa isugu soo baxay marka waa sugi doonaa natiijada caawa ayuuna dhacaya kulanka ugu weyn ee lixaad ee sida weyn loo wada sugayo ama toronto ayaa lagu biyo keeni doonaa oo lagu soo rogaal celin doonaa ama iyadaa ku guuleysan doonta koobka waan gartay haddana u gudubno dhinaca ciyaaraha kubadda cagta ee dumarka waxaa hadda uu ka socdaa dalka faransiiska dabcan wadamo dhowra ayaa wacdaro dhigay waxyaabihii ugu waaweynaa intii hadda uu koobka socday intii uu koobka socday waxyaabaha la diiwaangeliyey waxaa ka mid a christiana rosera gabar la yidhaahdo oo brazil oo ciyaarta ayaa waxay noqotay qofkii ugu da-da weynaa ee goolasha loo yaqaano saddexleyda ama hatriga ka dhaliya koobka adduunka rikorka waxay ka jabisay christiano ronaldo oo laacib weyn ah oo bortuqal u dhashay oo saddex gool ee koobkii adduunka ka dhaliyay sbain isagoo soddon iyo saddex sano jir ah marka gabadhan rikorka waxa ay ku haysataa waa afar iyo soddon sano jir waxayna dhalisay saddex gool waxaa kaloo oo la diiwaan geliyey in maraykanka ay thailand uga badiyaan saddex iyo toban gool oo la dhihi karo guul cajiib ah waay xale ciyaarihii dhacay marka waxaa ka mid ah dalal waaweyn ayaa ciyaaray sbain iyo jerman ayaa isqaabilay dabcan waa la wada sugayey sida ragga kulanka ragga sbain iyo iyo maaragtay jermany u xiisaha ugu leeyah oo kale ayuuna gabdhaha sbain iyo gabdhaha jerman u wada ciyaareen jermalka ayaana hal iyo eber ku badiyey sidoo kale waxaa wada ciyaaray faransa iyo norway oo ayagana laba dal oo waaweyn ah marka loo eego koobka adduunka ee gabdhaha faransa oo marti gelinaysa ayaa laba gool iyo gool ku badisay waxay ka faa'iideysteen maadaama ay joogaan carigoodii taageerayaashoodii ay ku hor yacni ay ku dheelayeen waxaa kaloo wada ciyaaray nigeria iyo kuuriyada koofureed laba iyo eber nigeria ayaa ku badisay nigeria guul ayay gaartay sandherow wadamada afrikaanka aad ayaa looga badinaya south africa ayaa guuldaro la kulantay cameroon ayaa la kulantay nigeria kulankeedii ugu horreeyey waa laga badiyey marka waxaa moodaa gabdhaha africa hadda inay guul gaareen oo nigeria ay hadda guulaysatay waan gartay aad baad umahadsan tahay cabdiqaadir dhegeystayaal wixii kasoo kordha koobkaas adduunka ee dumarkana barnaamijyadeeda ciyaaraha ee soo socda ayaad ku maqli doontaan intaynu mar dambe dib u kulmi doono waxaan dhegeysanid ka tegaa sidaas iyo subax wanaagsan
waa tahay ciyaaraha intaas aan kaga gudubno markanna waa codka suldaan seraar
koomkaba adaan ku jecelaho kocashada cishqiga walakacaa ku fahaa adiga i kuniyo kow jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaad hantide adigay kuniyo kow jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaad hantide kolka aan ku dayo kalgacaylaya igu sii kordhe kolkooliyo ila kori cishqiga ila kori cishqiga kolka aan ku dayo kalgacaylaya igu sii kordhe kolkooliyo ila kori cishqiga ila kori cishqiga
heestaasi fanaanka suldaad suldaan sayraar guhaad ayaanu kusoo gebgabayna idaacaddaydii subaxnimo intaynu maanta mar kale dib u kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
qalbigkugu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbigkugu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay adna keliya laab igu keliya how igu keliya how qalbigkugu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbigkugu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay adna keliya laab igu keliya how igu keliya how sida keena ruug kali reemayo sidanaa ka reebo ku ololaya keenada xubiga kurka iisu dhee iga